habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatankuna waa siddeed iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeen internetka ee v o a somaly com caawo iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idiin hayna idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarax weyn oo ka dhacay magaalada gothenburg ee dalka sweden
xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada yotbor runtii waa meel maxaanku irahday amnigeeda oo aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan weli rabood ma aysan noo soo dirin booliiska waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo weliba kiiska ikraam tahliil walaashay gabadheennii igraam tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiisale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed islamarkaana kiiska ikraan tahliil aan laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha halka ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in maxkamaddu ay baari doonto qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada gothenburg ama yutuberia dalka sweden kaasi oo boolisku ay rumaysan yihiin in uu ka dhashay walxaha qarxa ayaa dhaawacay ugu yaraan koob iyo labaatan qof iyadoo boqolaal kalena laga soo dadgureeyey afhayeen u hadashay isbitaalka slangera university hospital ingrid frederikson ayaa sheegtay in lix iyo toban qof la dhigay isbitaalka ugu weyn magaalada gothenburg afar qof oo ka mid ah oo saddex ay yihiin haween da-ah iyo nin da-diisu ay tahay kontomeeyo ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay afhayeen u hadashay booliska dalkaasi ayaa iyaduna sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa balse waxa uu telefishinka t v for uu sheegay in dembi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa ku talagala ama ulakaca afhayeenka booliska ayaa sheegtay in dembi baarayaasha ay eegayaan haddii qaar ka mida dadka deganaa dhismaha lagu beegsaday qaraxa qaraxa ayaa baarishantii subaxnimo ka dhacay degmada anedal ee bartamaha gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn sweden dab ayaa ku faafay dhismaha waxaana weli socday damintiisa iyo gurmudka ilaa sagaalkii subaxnimo wasiirka arrimaha gudaha sweden ayaa wakaalada wararka ee sweden t t u sheegay in ay aada u xumayd inay arkaan burburka ka dhashay qaraxaasi madaxda ugu sarreeya ciidamada maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaaso ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senadka maraykanka madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa ku saabsan kabixitaankooda ay ciidamada maraykanka ka soo baxeen afghanistan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senadka su-aalaha horyaala madaxdan ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan iyo qorshaha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa horey u difaacday go-aanka ay ciidamadeedu uga soo baxeen afghanistan dalalka midowda yurub ayaa soo dhoweeyey doorashadii ka qabsoontay wadanka jarmalka taasi oo lagu doonayey in ra-iisul wasaaraha la bedelaya angela merkel oo lix iyo toban sana soo haysa xilka lagu doorto faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul usoo hoyatay xasiloonida halka ra-iisul wasaaruha sbainna uu saadaaliyey xidhiir dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee social democratka xisbiga social democratka ayaa la filayaa in ay dowlad wadaaga la dhisaan laba xisbi oo kale laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda natiijooyinka hordhac ah ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee s b d uu helay boqolkiiba shan iyo labaatan halka xisbiga midigta dhexe c d u ee merkel ay hogaami jirtay uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ahayd afar iyo labaatan boqolkiiba hogaamiyaha s b d olaf sholz ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu xukuumadda xukuusmaysi la soo dhiso laba xisbi oo kale isagoo yiri in jarmalka ay go-aansadeen in kadib lix iyo toban sano oo xukun ah ay xisbiga merkel ka dhigeen mid mucaarad ah ad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka marisa washington sidaad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay dhismayaal dabaqya ah oo ku yaala magaalada gothenburg xilli hore oo saaka ah sida ay booliiska dalkaasi sweden sheegeen afar qof ayaa la sheegay in dhaawacooda uu halis yahay ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan kasoo diray london magaalada gothenburg waa magaalada labaad ee dalka sweden waxaana si weyn looga hadalhayaa qarax xoog badan oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ka kooban booliska ayaa rumaysan in qaraxu uu ka dhashay walxaha qarxa islamarkaana ay ku dhaawacmeen koob iyo labaatan qof iyadoo boqolaal qofna laga daadgureeyey dhismayaashan oo dabku uu ku faafay afhayeen u hadashay isbitaalka sahlagrensk university hosbital oo lagu magacaabo ingrid fredericson ayaa sheegtay in lix iyo toban qof la dhigay cisbitaalkaas oo ah midka ugu weyn magaalada gothenburg afar qof oo ka mid ah oo saddex ay yihiin haween da ah iyo nin da-diisu ay tahay kontameeyo ayaa waxaa laga daweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay haweeneydan u hadashay cisbitalka thomas fagsburg oo ku hadlaya afka booliiska ayaa isna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa balse waxaa telefishinka t v for ee dalkaasi uu u sheegay in dembi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid ku talagal ah qaraxa ayaa ka dhacay degmada la yidhaahdo anadel ee bartamaha gothenburg cabdulaahi maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas walaal waa mahadsan tahay xaafadda ay wax ka dhaceen waa centerka magaalada yotbor runtii waa meel maxaan ku irahday amnigeeda oo aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan wax soo kordhay miyaa jira hadda oo ku saabsan cidda ka dambeysay qaraxan oo booliisku ay sheegeen may walaal weli raboort ma aysan noo soo dirin booliiska waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska runta u naxdin badan maadaama aan horay looga baran xaafadaha centerka u dhow in dhibaatooyin ay ka dhacaan marka waa arrin runtii aada iyo aada u naxdin badan marka qaraxan maxaa loo malaynaya inuu yahay ma qarax argagixisaa ma qarax oo maaragtay dembiye kale ah ilaa iyo hadda warbixin ma ayna siinin booliiska mana runtii mana doonaya inaan ka hor dhaco laakiin qaraxa dad badana guryo guryihii ay ku noolaayeen maanta guri la-aan ah oo dhibaatooyin badan caawa lasoo darastay see looga dareemay guud ahaan magaalada gothenburg qaraxa
runtii walaal maantay dadka oo dhan way ka wada hadlayaan maadaama sida hore aan kugu sheegay oo ahayn qaraxan ama looga baran xaafadaha xaafadahan oo santarka oo kaleeta meelo ammaan ah runtii ahayd dadka o dhan maanta aada bay u hadalhayaan annagana runtii siyaasiyiinteena waxaan isweydiinaynaa haddii ayba centraalka magaaladii ay qaraxyo noocan oo kaleeta ah ay ka dhici karaan runtii waxay u baahan tahay in booliiska iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka meel looga soo wada jeesto maalmihii ugu dambeeyey aaday noogu soo badanayeen dilalka iyo qaraxyada marka runtii mana ahan wax la aqbali karo marka annagu runtii dib ayaan rabnaa in aan ka warsugno booliiska warbixintiisa si aan markaas aan tilaabo ugu qaadno wasiirka arrimaha gudaha ee dalka sweden michael denburg ayaa sheegay inay ka xun yihiin waxa dhacay iyo burburka uu sababay qaraxaas ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka kenya in gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga waa sharci daro laakiin weli deegaanada qaarkood gabdho yaryar ayaa la gudaa waxaana kiisaska gudniinka fircooniga ay kordheen waqtiyadii ay iskuulladu u xirnaayeen xanuunka covid nneteen haatan gabar u ololeysa xuquuqda gabdhaha ayaa isku dayeysa in ay hablaha soomaalida kala shaqayso ciribtirka gudniinka brenda molinia ayaa warbixintan kasoo dirtay gaarisa maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya yaasmiin maxamed oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa si mutadawacnimo ah uga shaqaynaysa silverlinen kenya oo ah urur u ololeeya xuquuqda gabdhaha iyo haweenka da'da yar ee gobolka gaarisa ee kenya waxa ay diiradda saaraysaa ciribtirka dhaqanka sharci darrada ah ee waxyeellada leh ee gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaano f g m
anigoo ah qof falkani soo maray waan ogahay sida ay tani waxyeello u leedahay iyada iyo dadka kale ee u ololeeya waxay ku biireen dadaalka dowladda ee soo afjaridda kiisaska gudniinka fircooniga ah tirada kiisaska gudniinka fircooniga ah ayaa kordhay kadib markii koronavirus uu qasbay iskuullada in la xidho gaar ahaanna bulshooyinka soomaalida ee gaarisa
intii lagu jira covid-ka waxay ahayd daqiiqad wada joog ah markaasina waxay ahayd markii waalidku ay garwaaqsadeen inay caruurtani korayaan marka kuwa da-da yar waxaa loo baahan yahay in la gudo kuwa qaan gaarayna waxaa lagu leeyahay waxay gaareen xilligii guurka gudniinka fircooniga ayaa weli sharci darro ka ah kenya iyadoo ay dowladdu ballan qaaday inay ciribtiri doonto dhammaadka sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka siddeed sano ka hor xilliga kama dambaysta ah ee adduunku u qabtay ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah labada kun iyo soddonka maka qaasim oo ah hogaamiye bulsho oo ka qayb qaadatay badbaadinta hablaha ayaa sheegtay in weli gudniinku uu ku sii fidayo meelaha sida gaarisa oo kale ah sababo la xidhiira dhaqanka iyo diinta oo xoogan
dhaqanka soomaalidu wuxuu rumaysan yahay in gabadha aan la gudin ay la mid tahay qof aan nadiif ahayn waxay kaloo rumaysan yihiin in gabadha aan soo marin gooynta aysan nadiif u ahayn in ay tukato salaada
guddiga ka hortagga gudniinka gabdhaha ee dowladda kenya ayaa hogaaminaya ololaha ka dhanka ah dhaqankan waxyeellada leh maamulaha guud ee guddiga bernadet lolojo ayaa sheegay in furitaanka iskuullada ay muhiim u tahay la dagaalanka gudniinka laakiin waxaa jira caqabada kale
caqabada keliya ee weyn eena haysata ayaa ah in gabdhaha la gudo iyaga oo yaryar markaasi oo aanay fahmaynin waxa ku dhacay markaa bulshooyinka runtii waxay la imanayaan habab cusub oo sharciga lagaga dhunto
mas-uuliyiinta kenya ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan in dadaalada dowladdu waddo iyo weliba udoodista gabdhuhu ay hormuudka ka yihiin ay ku ridi doonaan waddada saxda ah ee lagu soo afjarayo dhaqanka gudniinka fircooniga ah
aad ayuu mahadsanyahy maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda kumeel gaarka ahee dalka maali ayaa u muuqata in ay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashiga ay la lahayd wadamada maraykanka iyo faransiiska ee la dagaalanka argagixisada iyada oo ku doodeysa in labada wadanba ay ku guuldaraysteen in maali ay nabadeeda soo celiyaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha maali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi calooshood ushaqaystayaal ka tirsan shirkadda wagner ee dalka ruushka inay yihiin warar kutirikuteen ah warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha v oda jeff sheldon waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan ra-iisul wasaare jocuel maiga ayaa u sheegay v o eda waraysi uu siiyey isagoo ka qaybgalaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york in xaaladda ammaanka ee maali ay maalin walba kasii darayso waxaa kale oo uu sheegay in inkastoo ay maali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya ammaanka haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin karaa wanaajinta xaaladda ammaanka meyga ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan ruushka iyo wadamo kaleba wararka ku saabsan heshiiska dhex maray dowladda kumeel gaarka ee maali iyo kooxda wagner ayaa markii ugu horreysay soo baxay horaantii bishan waxaana soo daabacday wakaalada wararka ee reuters oo sheegtay in maali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow kooiyo toban milyan oo doolarka mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo kun calooshood u shaqaystayaal ah oo tababar siin doona militariga maali sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi saraakiisha mareykanka iyo faransiiska ayaa muujiyey walaacooda ku aadan keenista maali ee calooshood u shaqaystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda mareykanka oo ka jawaabaya su-aal v o edu ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan moscow iyo maali ayaa waxa uu yiri ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqayso dalka maali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo saraakiisha faransiiska ayaa sidoo kale muujiyay digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan ruushka lala galayo wasiirka difaaca faransiiska florence barle ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa twitter-ka ku sheegay fariin ahayd waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka maali balse ma dooneyno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqaystayaal ruush ah waxaanu taageeraynaa madax banaanida maali balse ma rabno maali oo wiiqanta sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshood u shaqaystayaasha shirkadda wagner ee tegaya dalkaasi walaac dhab ah ruushka waxa uu dafiray in ay wax xadgudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga maali ra-iisul wasaaraha maali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska wagner ay la dhammeeyeen waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya faransiiska iyo mareykanka iyo wadamo kale isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dowladiisa ku meel gaarka ah mayga oo la hadlayay v o eda ayaa yiri dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara maali iyo shirkadda wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen sideed sano waxaa kaloo intaasii raaciyey waxa kaliya een hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda maali ay xaaladda qiimeynayso ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan maalinta aynu heshiis gaarno kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa haddii aynu dowladda ruushka heshiis la galnay ama hay-ado kale dadku waa ay heli doonaan warkaasi dhinaca kalena inkastoo saraakiisha maali ay dafireen heshiiskan dhinaca ruushka waxay soo dhoweeyeen wadahadalada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya maali iyo shirkadda wagner wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda brigozin iyo wagner sanadkii labadii kun iyo labaatanka iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalayay dalka suudaan xilligaasi
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala soo jecsodeysiinsa warbixintii jeff shildin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dalka britain waxaa ka taagan shidaalyari saameyn ku yeelatay howlwadeenada caafimaadka hay-adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano b m a ayaa ku baaqday in ay tixgelin gaara la siiyo caafimaadka iyo in badan oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ka shaqeeya waaxda caafimaadka ee n h s ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku curyaantay shidaalyaradii weli ka taagnayd dalkaasi ridwaan xaaji cabdiwali ayaa warbixintan kasoo diray london hay-adda caafimaadka ee dalkan britain ee loo yaqaano the british medical association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahmiyadda koobaad arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan britain ay ka dhacday shidaalyari taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah howlwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday shamse cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan britain
walaahi shidaalyara soo wajahday wadankaasi aada iyanoo saameysay annaga dadka n h s ta u shaqeeya hadday yihiin dhakhaatiir ama hadday yihiin nurses sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dheerdheer inaan u shaqeyno istaalada istaalo dheerdheer aan ka shaqeyno marka shidaalka waa loo baahan yahay so marka sida la-aanta kugu dhacdo wad obviously dhibaato waa shaqadaada inaad ka daadid in maxaan ku dhahayaa ay ku suurto weydo inaad maarata shaqadaada sidii la rabay u qabsatid keligeed oo keliya kuma koobna shamsa waxaa jira iyana gabdho fara badan oo soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay sidoo kale gabdhaha keerarka ayaguna ka shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla naqaan aan isla deganahay iyagana sidoo kaleeto oo meelo xaafado dheerdheer keerar u aada ayagana saas oo kale u saameysay shidaa la-aanta wadan ka dhacday marka ayaga naftarkooda dee waxay noqotay inay meelshii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan ama ay ku noqoto long time inay qaadato basas raadsadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaasi ku qabsadaan soo dhibaatooyin badan ayaan ayaa kasoo gaartay shidaa la-aanta wadanka ka dhacday hadii aan nahay gabdhaha halta social care ka shaqeeya wadankan
shidaalyarida waxaa sabab looga dhigay darawaliintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aada u yaraaday tan iyo markii britain ay ka baxday midowda yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
weliba waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somalilan balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska ikraam tahliil oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka ee lala yahay tan iyo bishii juun keedii cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasta wuxuu dhammaanayaa markay doorasadan noo hagaagto ra-iisul wasaare rooble oo maanta dah furay doorashada aqalka sare ee somalilan ayaa sheegay in dalku u jeesa doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hanaanay ku jirto hufnaani cadaalad qof kasta oo soomaali ah meel kasta uu joogo guda iyo dibad arrintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho insha allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare oo aan rajaynaya inuu noogu soo dhammaato isbuucan gudihiisa laguma kala kacayo waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha allah waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka guddiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada
rooble ayaa ugu yeera maamulada weli ay ku dhiman yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo siddeedda kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada afarta jubbaland labada galmudug iyo labada hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay usoo gudbiyaan una soo gebagabeeyaan sababtan taa u leeyaha wax kale ma ahan somalilan aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu u yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska ikraan tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay ikraan walaashay gabadheennii igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamaddii militariga ayaa loo xil saaray go-aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horen waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas cadaaladdaas ayaana wada daawdo rooblow ka hadlaya doorashada ayaa ku colaaliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho insha allah doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasta wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaajo wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaas ha laisugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku caluulfiyoobaynaynaa waddankana horu qorisku dhiiggii hore ugu gudbayaa insha allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino madaxweyne farmaajo ayaa horey guddi ugu magacaabay kiiska ekraan tahliil waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare rooble iyo qoyska ekraan tahliil waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta ekraan tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare rooble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi fahad yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekayd afartan siddeed saacadood doorashada aqalka sare ee somalilan oo maanta bilaabata dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa lagu qabtay efesooli gudaha xayndaabka garoonka aanadee magaalada muqdisho waxaana ammaanka doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska soomaaliyeed ee maamula garoonka aanade cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatan aynu ku dansannaho codka fanaanka cabdulqaadir kaskey
waxa uu ka gube waa aamuski nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuski ma adkaysiba qofan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ma adkaysiba ufan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololaha jacay ma wabadaaba qadayrbaxyo taanigayaay ma wabadaaba qadayrbaxyo
VOA.
mar kale kusoo dhawaada dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan ku dagalayna qodobada kusoo maqan aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan taxliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalk ra-isul wasaare rooble ayaa xusay in mar walba uu taagan yahay uu u taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed islamarkaana kiiska ikraan taxliil aan laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka udhigay ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada yutubori ama gotemberg ee dalka sweden kaasi oo boolisku ay rumaysan yihiin inuu ka dhashay walxaha qarxa ayaa dhaawacay ugu yaraan koob iyo labaatan qof iyada oo boqolaal kalena lasoo daadgureeyey afhayeen u hadashay isbitaalka sahlan gareska ee university ee dalkaasi engrid frederickson ayaa sheegtay in lix iyo toban qof la dhigay isbitaalka ugu weyn ee magaaladaas afar qof oo ka mid ah oo saddex ay yihiin haween da ah iyo nin da-diisu ay tahay kontomeeyo ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay afhayeen u hadlay booliska ayaa isaguna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa balse waxa uu telefishinka t v for uu sheegay in dembi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid si ula kaah loo sameeyey madaxa ugu sareeya ciidamada maraykanka ayaa madaxda ugu sareysa ciidamada maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaaso ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka maraykanka madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa kasoo bixitaanka ciidamada maraykanku ay kasoo baxeen afghanistan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha sanadka su-aalaha horyaala madaxda ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka maraykanka ee afghanistan iyo qorshaha u yaala mustaqbalka ee dhinaca difaaca wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa hore u difaacday iyadoo go-aanka ay ciidamada uga soo saartay afghanistan dalka midooga dalalka midooda yurub ayaa soo dhoweeyey doorashadii ka qabsoontay wadanka jarmalka taasi oo lagu dooranayay ra-iisul wasaaraha bedelaya angela merkel oo lix iyo toban sano haysa xilkaasi faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida halka ra-iisul wasaaraha sbainna uu saadaaliyey xidhiir dhow oo ay yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee social demokratka xisbiga ayaa la filayaa in ay dowlad wadaaga la dhisaan laba xisbiyo kale laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda hogaamiyaha xisbiga s b d f s b d ee o l olaf sholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukuumaddu ay isbahaysi lasoo dhisi doonto laba xisbiyo kale isagoo sheegay in jarmalka ay go-aansadeen in kadib lix iyo toban sano oo xukun ah ay xisbiga merkel ka dhigeen xisbi mucaarad ah halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa magaalada hargeysa ka furmay kulan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada somalilan iyada oo ay ka wada qeyb qaadanayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha xukuumadda iyo weliba qaar ka mid a ururada wadaniga ah warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule shirkan lagu gorfaynayo siyaasadda daryeelka bulshada somalilan ee lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxaa doodda ugu weyne dhex taalla ay tahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan ayaa isdultaagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasakow la xoog ururiyo islamarkaana layska kaashado sidii loo diyaarin lahaa isagoo carrabkana ku dhuftay in labadii sannadood ee ugu dembeeyeyba ay socotay doodda iyo xoog urursiga la xidhiidha diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada muddo laba sanaa baa lagu qaatay inaanu ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada in qorideeda iyo diyaarinteeda inaan halkan soo gaadhsiino laba sana lagu qaadatay labadaasna waxaa laga wada hadlayey sidii loo heli lahaa ciddii expertka ahayd ee diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dad dalkeenu u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policyga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda ee ka mas-uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadaaladaas oo dhan runtii markay markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dawladdu waxay go-aansantay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasaddii daryeelka bulshada iyadoo inta badan hay-adaha kala duwan ee dhinaca dowladda somalilan ay waajahaan in hay-ado caalamiya iyo kuwo waddaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan cabdirashiid ibraahim sida ay muhiim u tahay in hay-adaha dowladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada somalilan ay qaataan kaalintooda marka laga hadlayo hay-adaha dawladda iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfad ahaan waxaa horeeya oo dee hawsha dhiirgelaynayey hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah baa ka shaqaynaya muddooyinka u dambeeyey waddankeenna dawladdu markaa maanta kaalinteedii bay qaadanaysaa waxay wadaa reform ku aadan sidii sectorkan dawladdu ay u dhiirgelayn lahayd adeegyada markaa ay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dawladdu markaa liirgarayso dawladdu markaa ay fuliso maadaama awoodeedii iyo xirfadeedii kor loo soo qaaday khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee koongareeska maraykanka ayaa sniintii shalay hor joogsaday hindise sharciyeed ay wateen xubnaha dimuqraadigu kaas oo lagu doonayay in kor loogu qaado heerka deynta ee dowladda maraykanku ay qaadan karto iyadoo isla hindisahaasi lagaga hortegayey in shaqada dawladdu ay xidhanto xilliyadii dambe waxaa aad u hooseeyey heerka wada shaqaynta ee labada xisbi ee siyaasadda maraykanka haddaba intaynaan gudagelin heerka wada shaqaynta ee labada xisbi bal aynu hor taagno is-hortaaggii shalay ee hindise sharciyeedkii xisbiga dimuqraadigu uu watay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia horta arrinta la isku diiday waxay ahayd lacagta madaxweynuhu codsaday inay in baarlamaanku uu madaxweynaha u baaskareeyo ama usoo u sharciyeeyo ayay ahayd madaxweyne wuxuu codsaday saddex dhibic five trilyan waa lacag aada u badan ayuu codsaday lacagtaas oo one trillion uu u codsaday in lagu dib loogu hagaajiyo jidadkii brijyadii waxyaalihii u baahnaa iyo inta kale ay ku jirto waxyaalahan ay qolyaha kan dhinaca midugtu yidhaahdaan cimilada iyo iyo dadka ayaa lagu maalgelinayaa sida maaragtay caruuraha in bishii lacag lagu siiyo reeraha amaba caruuraha meel waxaynu halkan idhaahno daykeerka oo kale caruurta loo haynayo dadka taasu ay kasoo horjeedaan qolyaha kale marka lacagtaas ayaa waxaa lagu daray lacagtii dawladdu ku shaqayn lahayd ayaa qayb ka midi tahay marka dooda taagneed waxay ahayd in lacagta tan la kala saaro oo one millionka one trillionka lagu samaynayo ama jidad ama wax inaan lagu darin dawladda lacagtii ay ku shaqayn lahayd oo waxay diidayaan in lagu daro tan ah uu madaxweynuhu rabo inuu ku bixiyo waxyaalo kale ama bulshada wax loogu qabanayo ama waxyaalaha cimilada lagaga hortegayo dhibaatooyinkeeda marka horta ta laysku haystaa waa intaas marka qaarkood waxay leeyihiin lacagta tan way badan tahay dowladduna ma awoodo dowladda lafteedu waxay ku jirtaa deyn ah ilaa iyo sideed sideed iyo labaatan trilyan oo deyna marka sharcigu waxa weeye waa inaanay dhaafi karin lacag ilaa xad intaa ka badan mar walbaba waa in haddii dowladdu ay rabto inay lacag kale sii qaadato isticmaasho waa in baarlamaanku u ogolaada ansixiyaa haddii kale waxay noqonaysaa dowladdu inay awood u yeelan weydo inay shaqayso marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo isku dhafan ayaa meesha ka socda doorashadii guud ee maraykanka ee dhammaadkii sannadkii hore ayaa keentay in labada xisbi tirooyin isu dhow ay ka helaan labada aqal ee koongareeska sida uu sharxaya maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanku runtii way isku dhow yihiin labada aqal ee koongareeska uu ka kooban yahay ama aqalka hoose ha noqoto ama senadka ha noqoto waa kuraas aada isugu dhow weeye oo for example aqalka hoose markaynu ka hadlayno dimuqraadiyiintu waxay haystaan laba boqol iyo labaatan xubnood halka ay ka haystaan republicanku laba boqol iyo laba iyo toban marka sideed cudun baad moodaa inay ku hogaaminayaan aqalka hoose halka aqalka sare ee senadka ah ee boqolka ee mudane ka kooban isaguna tayga uu u yahay ama uu u yahay isku mid uu u yahay oo qolo kastaaba konton ay haysato marka halkaasna tay weeye oo runtii aad buu isugu dhow yahay ama waa isku mid marka waxaa jebiye uun madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa biilku markuu aqalka hoose uu ka yimaado oo dimuqraadiyiinta halka majoritiga ay kusoo baaskareeyaan aqalka sare sanadka markuu yimaado marka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa sharcigu u ogol yahay kamala harris inay markaa codkeeda ku biiriso xisbigeeda oo ay fifty plus markaa ay ka dhigto marka waxaad moodaa xagga aqalka sarena waa fifty fifty weeye aqalka hoosena sideeddaa cod baa la isdheer yahay marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin dadka siyaasadda maraykanka falanqeeya ayaa sheegaya in koongareeska maraykanka uu hadda ku jiro mararkii ugu hooseeyey ee dhinaca wada shaqaynta labada xisbi sidoo mar kale sharxayo maxamuud xasan musharaf labada xisbi runtii wada shaqayntooda intii madaxweynaha maraykanka joe biden oo xil ka qabtay aad iyo aad buu u adkaa historicallyna wuxuu ku soo aaday madaxweynuhu iyadoo aada loo kala qaybsan yahay oo aragti ahaan iyo waxyaabo badan oo siyaasiyan dhaqanka maraykanka aan aan aan lagu arki jirin ay ku soo biireen iyada oo si aada loo kala fogaaday marka kala fogaanshaha weyn oo muran dhaliyey doorashadii oo dhinacyo badan soo maray wuxuu keenay marka labada xisbi inayna wax wada shaqayn ah oo la taaban karo in ayna yeelan marka biil kasta ama qorshe kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu ay soo dhigaan aqallada ama ka hoose ha noqoto ama senadka ha noqotee waxaad moodaa qoladan republicanku si wada jir ah oo aan kala had lahayn inay uga hor imaanayeen way jiraan dad dhexdhexaada oo senatoris ah oo runtii mid romney iyo rag lamid aynu ka tilmaami karno oo iyagu maskaxdooda ka hadlo aan xisbiga u afduubnayn laakiin wada shaqayn marka la yidhaahdo waxaad moodaa dhammaan waxyaabaha la baasgareeyey biilasha ah madaxweynaha u tegow saxeexay marka laga hadlayo oo uu ugu dambeeyey one point nine trillion-kii stimulus package-ka la odhan jiray federal unemployment-ka ka iyo dadka aan shaqayn lacagtooda iyo covid nineteenka lagu caawinaya dadka shaqooyinkoodii ay ka lumeen waxyaabaha marka waxaad moodaa kulli dimuqraadiga iska marsanayay si xoog ah laakiin wada shaqayntu ama maba jirto ama aad bay u yartaa madaxweynaha maraykanka joe biden intii aanu noqon madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka sannadkii laba kun iyo sagaalkii waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan koongareeska maraykanka haddaba xidhiirka uu la leeyahay aqalka koongareeska sinaba ma ugu fududeeyey amaba ma u fududayn karaa inuu wada shaqayn la yeesho mudanayaasha labada aqal mar kale faarax maxamuud maxamed horta niyow maxamed sidaad aragtay siyaasaddii waddankan maraykanku ay aada iyo aad bay isu bedeshay madaxweynaha joe biden kun iyo sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ayaa sanadka loo doortay uu ka noqonayay madaxweyne ku-xigeenka uu obama u noqday two thousand labada kun iyo sagaalkii taas macnaheedu wuxua wuxuu ku jiray sanadka ama aqalka sare lix iyo soddon sannadood doorta runtii dadkii waktigiisa isagoo dhalinyaraha buu galay raggii badankooda uu meesha kula jiray waa socdeen wax tii ilaahay u timi iyo dee wax gaboobay oo ka fadhiistay bay noqdeen marka rag badan oo meesha ku jira maaha dadka ay isku wakti ahaayeen dadka kan waa dad cusub waxaa xagga marka loo eego republicanka ama xisbiga jamhuuriga waa dad xag jira marka la shaqaynta xisbiga kale labada xisbiba meelo fog bay kala taagan yihiinan eedda keliya ayaan la saarin jamhuuriga dimuqraadiga laftoodu waa la mid marka dad badankoodu dhalinyaro badan dad aan isla shaqaynayn dad dulqaadkoodu badan yahay ayaa meesha soo galay marka su-aashaa haddaad kusoo aan kusoo noqonno ma laha madaxweynuhu maanta dadka uu la shaqayn lahaa ee waktigiisa joogay isla shaqayn jireen horta meesha maba joogaa badankooda
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanku maanta kaga hadalnay xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo ishortaagay hindise sharciyeed ay wateen mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka hoose taynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo noola socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida soomaaliya ka dhacda ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin mise qabyaaladda ayaa ka horraysa mar kasta dib u heshiisiinta dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis iyo khaliif axmed gaabow oo siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya waxaan ku bilaabayaa
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabb alcaalamiin ugu horreyn yaasiinow waan idiin mahad celinayaa dhammaan siaad ku tihiin bahda v o a colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad baruur madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas dadka soomaalidu ma heshiiyeen oo dib heshiisiin bay u baahan yihin mase uma baahno maya soomaaliya waa la heshiiyey soomaaliya waa la heshiiyey dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen boqol kiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembiilayaal qoryo haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kalena way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan
cabdiraxmaan xuseen cadow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin yaasiin iyo v o a waa mahadsantihiin sidoo kaleeta saaxiibkii khaliif waa maaragtay waa salaamaya waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ay dalka maaragtay ka soo gasho midda kaleet waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkooda ma baahsana booliiska sidii la rabo uma shaqeeyo maaragtay waddanka gacanta dowladaha ama maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad ho shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matelin lasoo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna un waa la heshiin layira waxaa loo baahaya heshiisinta loo baahaya taas ma waxa weeye waa in ceelasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaaleeyo soomaalida way dagaalami jirtay berigi horeeto laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laisku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasku dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arrintaas in cidda dagaalka bilowday oo mar kasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin maaragtay inun intaa wax la malaasiiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahlan yahay xal inaga helo khaliif axmed gaabow dib u heshiisiinta soomaaliya in ka badan shan iyo toban goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxaa aad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahanya waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa yaasiinoo soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay shirkii jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyey soomaaliya dhidhaman la isugu keenay colaadihii ka dhacay kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulkaoo doonaya inay dadka xoog ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey boqol kiiba boqol waa laga sameeyey waxaan kugu idhi dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagtaa oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysna yaa sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo le heer hebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin dambilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaay oo dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso see lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanaya waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayay horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarnta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa duheshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog badnaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu afar dhibic shan iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkaan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo dana ma noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yani waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamuladu effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey duweheshiisiinta uga qeyb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab in la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisi la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay aniga hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaashii ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto oo la yiri war ballan kaleetaan dhigano oo saddex afar jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanaya dad kaleetay lahaayeen ya yaa mas-uul ka ah waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas o dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimayso ugu dambayntii khaliif axmed gaabow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadii ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog lala helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbaawargarayday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto odaguna dee nin qoray haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la imbaawargareeyo hay-adaha dawliga oo ay ugu horeyso garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan aad ayaad umaadsantay kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis dooday gaabla intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli kala qobsanayo nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay yaasiin ciise hordheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban waxaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno heeskan
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane inda cashaqo isku booyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos galaa ammaan mudane ubax curdino isxaashaqayba allaylahee ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax curdino isxaashaqayba allaylahee ammaan mudane gayan isdoortaa eheel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la unkaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylahee ammaan waad istaa heshaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi ubad khayrlesiu adeegasiu inamiyo gabdhaba adeecasiu adamaaligi arsaaqnasi awlaada tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl ku adkaystebaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacabka irdhey dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane imtixaanka jacayl u adkaystebaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega baqaadka jacay bal eega eega eega adkaystay eega bal eega eega eega wayu wahatee bal eega eega eega aboodkuma ee
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynana dhegeystayaal baahintiin idaacadeedu idinka manaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo habeen wacanoo wanaagsan